الحمd لله والصلاaة والسلام على رsuuل اللh وعلى آله وصحبه وmن اهتدى بhdيه إلى يوم الdين qال الإmام البخاري رحimه الله taعالى baabu taakhiiri duhri salaadii duhri la dibdhigu u baab yahay ila alcasr ilaa waktiga casarka la dibdhigo qaala xadahanaa abu nucmaan qaala xadahanaa xamaad huwa bnu zaydi can camri bni dinaari can jaabir bni zaydi can ibni cabaas ana nabiya sala allahu calayhi wasalama salaa waa tukaday bilmadiinati sabcan toddoba ragcadood wa hamaaniyan iyo sideed ragcadood adduhra duhurkii buu tukadaye walcasra oo wada socda oo sideed ragcadood ah waalmaqriba buu tukaday iyo waalcishaa oo wada socdo toddoba ragcadooda fa qaala ayuub ayuub waxa uu yidhi oo uu ku yihi abushactaa oo ah jaabir ibnu zayd raawi alxadiid can ibni cabaas lacalla waxaa laga yaabaa fii leylatin habeen inuu ku jiray matiiratin habeen roobaada roobu da-yi qaala wuxuu ihi casaa waa laga yaabaa ee casaa an yakuuna kamaa qulta waa laga yaabaa arrintu inay ahayd sidaa aad tidhi oo sababta rasuulku calayhi salaatu wasalaam u jamciyey ahayd inuu roob jiray marka xadiidka masaa-isha ku sugan waxaa ka mid a masalada koowaad salaada duhur iyo salaada casar miyuu u dhexeeyaa wakti oo wakti aan waktiga duhurkana ku tirsanayn waktiga casarkana aan ku tirsanayni miyuu jiraa miyuuse jiraa ishtiraak wakti ay wadaagaan duhurka iyo casarku oo casarna la tukan karo duhurna la tukan karo labadaba waa la yidhi sida saxiixiina waxay tahay annahu laa faasila walaa ishtiraaka bayna aduhri waalcasr wakti u dhexeeya wakti duhurna aan ahayn wakti casarna aan ahayna ma jiro wakti markaa ay wadaagaan oo wakti duhur iyo wakti casar wada ahina ma jiro bal marka duhurku uu dhammaado ayaa casarkuna isla markaa uu bilaabmaya oo duhurku wuxuu dhammaanaya idaa saara dillu kulli shayin midlahu shay kasta harhkiisu marka uu leegaado waa in salaama calaykum duhurkii laga yidhaahdo ou dhammaado casr casarkuna wuxuu bilaabmayaa idaa saara dillu kulli shayin midlahu shay kasta harhkiisu marka uu leegaado oo markaasun baa casar lo odhan kara allahu akbar marka culimada qaarkood waxay leeyihin bukhaari wuxuu ishaarayaa ila alqowl biishtiraaki lwaqtayn qowlka markaa tilmaamaya in duhurki iyo casarku wakti ay wadaagaan laakiin taasi muraadka bukhaari kama cadda ama kuma cadda laakiin jamcinta la jamciyey duhur iyo casar iyo jamcinta la jamciyey maqrib iyo cishaa waxay daliil u tahay in wakti faasiloo markaa u dhexeeya aanu jirin ee labada salaadood haddii labadooda wakti wakti u dhexeeyo laba midnaba aan ku tirsanayni uu jiro lama jamcin karo sida salaada subax iyo salaada duhur markaa taas xadiidku daliil buu yihi masalada kale waxay tahay maxay tahi sababta rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u jamciyey salaadaha maalintaasi isagoo joogay magaalada madiina inaan baqa iyo safartoona aanu jirin ayaa ku soo aroortay xadiidka ibnu cabaas min gayri khawfin walaa safar roob inaanu jirinna waa ku soo aroortay xadiidka ibni cabaas min gayri khawfin walaa maطarin hadalkaa markaa abushacthaa uu yihi jaabir ibnu zayd waxaa dhici karta sababtu inay ahayd inuu roob jiray isagoo dee kalaamkii raawiga haddana ma jasmin ma odhan roob awgii ayuu u jamciyey ma odhan ee isaga laftiisu arrintaasi inaanu hubin oo uu ka shakisan yahay ayuu tilmaamay waxaa kaloo dee abushacthaa laftiisa ka soo arooray hadalkaasi ka duwan oo saxiixeynka isaguna ku yaala in lagu uhi ya abashacthaa adunuhu akhara duhra wacajala alcasra wa akhara almaqriba wacajala alcishaa qaala wa ana adunuhu waxaan u malaynayaa inuu jamcu jamcu suuri ahaa baa lagu yihi abushacthaa jaabir ibnu zayd oo duhurkiina uu dib dhigo fii akhiri waqti uu tukaday casarkiina uu soo hor soo hormariyeyoo fii awali waqti uu tukaday oo salaad walba waktigeedii buu tukaday laakiin dee dushaa marka laga egaa la moodayay in la jamciyey oo duhurna waktigii u dambeeyey u tukaday casarna waktigii u horreeyey oo markuu duhurkii dhameeyey asalaamu calaykum uu yidhi ee waktigii duhurku uu baxay ee waktigii duhurku uu soo galay buu casar bilaabay maqribkiiyo cishaayiguna saas oo kaley ahaayeen wa ana adunuhu buu yihi ana saasun baan u malaynaya marka qowlkaa roob awgii buu u jamciyey qowl uu jasmiyo si go-an u sheegay maaha talabaad isaga laftiisa ayaan ku sugnaanoo mar kalena sheegay jamcu inuu jamc suuriya marka xadiidkani laa shaka inuu caaridayo uu ka hor imanayo axaadiida faraha badane kusoo aroortay mawaaqiitu salaa waktiyada salaada mar haddii aanay meesha ka muuqan wax cudurdaara oo sabab u noqdo inuu rasuulku jamciyo salaadaha axaadiidii markaa dhaleecaynaysa umara umaraaa suu aladiina yukhrijuuna asalaata can waqtiha umarada markaa xunxun ee salaada waktigeeda ka saari jiray xadiidii kusoo aroortay iyo laysa atafriitu fi nnoom wainama atafriitu man akhara asalaata xataa yadkula waqt lukhraa gaabintu hurdada kuma sugna laakiin waxay ku sugan tahay qofku inuu salaaddii ogaan dib u dhigo ilaa ta kale waktigeeda uu soo gelayo markaa laa shaka xadiidkan iyo axaadiidaasi in tacaarud ama nooc iska hor imaanshihi uu ka dhexeeyo ahlucilmiga qaarkood waxay dhahan xadiidkani waa mansuukh oo waxaa nasakday axaadiida faraha badana dee awqaatu salaa ka waramaysa inuu duhurku wakti leeyahay casarkuna wakti maqribkuna wakti cishaa'iguna wakti gooniye inuu leeyahay ahlucilmiga qaarkoodna waxay dhahan xadiidku mansuukh ma aha dee naskigu wuxuu u baahan yahay in dee taariikhda la hayo ayuu u baahan yahay bal dee arrintani madiine ayaabay ka dhacday awqaatu salaana axaadiida ka warramaysaa dee waa ka horreysay arrintani cudurdaar awgii bay u dhacday bay yidhaahdeen qaarkood waxay yidhaahdeen arrintaasi waxay u dhacday xanuun awgii oo rasuulka xanuunsanayey sida imaamu axmed uu leeyahay laakiin intaa waxaa lagu bushiyey haddii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu xanuun awgii u jamciyey dee muu tukiye lama tukadeen rasuulka ilaa dadka cudurdaarkaa qaba mooyaane waddada kale dee salaada may jamciyeene waktigeeda ayay tukan lahaayeen sida daahirka xadiida ka muuqatana dee rasuulkoo quri ma tukan salaadahana uu jamciyey dee waa lala tukaday rasuulka sida hadalka ibnu cabaas waxaa weeya laga fahmayo riwaayaadka qaarkood oo markii la yihi lima facala dalika qaala araada an laa yuxarija axada min ummatihi muxuu rasuulku sidaa u yeelay ibnu cabaas oo dadkii la tukaday ka mid ah wuxuu yihi de wuxuu doonay rasuulku ummaddiisa culays iyo mashaqo in aanu dusha ka saarin culimada qaarkood waxay yidhahdeen maalintaa waxay ahayd maalin daruurale ayay ahayd markaa salaadii duhur ayuu tukaday kadibna daruurtii ayaa faydantay markaasay u caddaatay in casarkii soo galay markaasuu casarkii tukaday markaa taa haddii la dhaha duhur iyo casar suurtagal bay ka tahy waxay baciid noqonaysaa maqrib iyo cishaay bay baciid noqonaysaa qaarkood waxay yidhahdeen jamcu jamc suuriya buu ahaa salaad kasta waktigeeduu tukaday midna waktigii u horeeyey buu tukaday midna waktigii u dambeeyey asina daahirka xadiidka ayay khilaafsan tahay oo mukhaalif lidaahir اlxadiid sida markaa saxiixii waxay tahay in la idhaahdo waa bannaan tahay in la jamciyo salaadaha min gayri cudurin cudur daar la-aan awgeed iyadoo safar iyo roob iyo xanuun iyo baqe midna aanu jirin laakiin arrintaa waxaa shardi u ah anlaa yutaqada dalika caadatan waa inaan arrintaa laga dhigan mid caadaa oo la joogteynayo waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa jamciyey duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishaa laakiin arrintaasi may soo noqnoqon oo caado rasuulku calayhi salaatu wasalaam kamuu dhigan qowlkana culimo badan baa ku tegey waana qowlka ibnu cabbaas raawiga xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka warinaya in mararka qaarkood oo markaa dee xaaja ay keensato amaba dee salaad kasta waktigeedii tukashada la tukadaa waxoogay culays iyo mashaqo qofka ay ku tahay inuu iska jamcin karo duhur iyo casar maqrib iyo cishahana uu jamcin karo oo sida imaam muslim uu warinaayo saciid ibnu jubayr wuxuu yihi faqultu libni cabaasin lima facala dalik ibnu cabaas oo raawiga xadiidkaa baan weydiiyey muxuu rasuulku sidaa u yeelay ee duhur iyo casar uu jamciyey maqrib iyo cishahana uu jamciyey qaala araada an laa yuxarija axada min ummatihi wuxuu doonay rasuulku inaanu axad ummaddiisa ka mida xaraj aanu ku ridin macnaa culays iyo dembi bimacnaa uu tusiyo inay bannaan tahay in la jamcin karo salaadaha iyadoo safar iyo roob iyo baqe iyo xanuun midnaba aanu jirin ibnu cabbaasna waa ku camal falay arrintaa lafteeda oo mar uu khudbadeynayo khudbadda uu dheereeyey khaطba bacda salaati اlcasri ilaa an badat الnujuum khudbad buu bilaabay salaaddii casr kadib ilaa xidiguha ay muuqdeen uma jamaca bayna اlmagribi wاlcishaa wuxuu jamciyey khudbaddaa maruu ku habsaamay maqrib iyo cishaay buu jamciyey marka taasi waxa ay tilmaamaysaa ibnu cabaas dee aimo kaleo fara badanoo ku waafaqdeen waa jiraan ibnu siriin rabiica ashhab ibn lmundir wagayruhum wajamaaca min asxaabi alxadiid marka waxaa xadiidka laga qaadanayaa in marka qofka salaad kasta waktigeeda inuu tukado mashaqa ay ka dhalanayso ama waxoogay culaysa inuu mararka qaarkood jamcin karo isagoon caado ka dhigan ahayn walow musaafir bayuu noqone muqiim ha noqdee sida waxa weeyaan xanuunka oo kale mitla almarad dee daliil gaari oo cadi kuma soo aroorin in salaadaha loo jamcin karo min ajli lmarad laakiin maadaama xanuunka dee mashaqo iyo culays uu la socdo laga yaabo qofku inay ku adkaato inuu salaad walba waktigeedii u weysaysto oo uu tukado mashaqada iyo culayskaa la socoto awgeed baa loo jamcin karaa labada salaadood yuriidu allahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra wama jacala calaykum fi اddiini min xaraj milata abikum ibrahim addiinu yusru walan yushaada diina axadu ila galaba wkadalika araada an laa yuxarija ummatahu ayuu leeyay ibnu cabaas radia allahu canhu xadiidka laftiisa markii la weydiiyey sababta rasuulku sidan uu u yeelay maadaama safarka sababta marka qofku uu safaro loogu baneeyey inuu salaadaha jamciya ay tahay dafcan lilmashaqa warafcan lilxaraj iyadoo culayska qofka laga daynayo oo dhibka laga dulqaadayo dee xarajka iyo dhibaatada safarku uu leeyahay mid ka daran ayaa xanuunku uu leeyahy marka aljamcu bayna asalaateyn min ajli اlmarad waa arrin jaa-isa oo bannaan weeye waxaa sidaas oo kale la mida oo sheekh ibn cuthaymiin iyo raxmat ullaahi calayhim iyo aimo kaleba ay sheegaan haddii tusaaleaan qofku uu gelayo imtixaanaad oo imtixaan buu gelaya waktigiisu uu dheeraanayo saacatayn ama halaada saacaad soconaya laga yaaba inuu galo waxa weeyaan qabla waqti duhr waqtigii duhurka ka hor marka waxaa u banaan xaaladaas oo kale inuu duhurkii dib u riixo waqtiga casarka uu tukado ama waxa weeyaan wuxuu galay salaadaasi isagoo weli aan tukan ayuu galay ama isagoo marka uu tukado kadib u gelaya imtixaanka markaa jamcu taqdiimna waa samayn karaa duhur iyo casr intuu tukado imtixaankiisa iska geli karaa waxaa la mida dadka samaynaya alcamaliyaat aljaraaxiya dhakhaatiirtii oo kale qof dee ku sameynayey qaliin oo qaliinkaasina saacado badan uu qaadanayey macanaa salaadii arrintaa awgeed waa jamcin karaa jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir labadaba waa samayn karaa waayo xaraj iyo dhibaata iyo culays baa ka dhalanaysa haddii la idhaho salaad walba macanaa waktigeeda tuko dhibaata ayaa ka dhalanaysa marka mar kasta oo cumuuman qaacido guud qaado ay xaraj iyo culays iyo dhibaata ka dhalanayso tukashada qofku salaad walba waktigeedii uu tukado jaaza lahu ljamcu bayna asalaateyn laakiin arrintaasi ka dhigan maayo macanaa arrin dee caadow ah oo mar walba uu jamciyo sida ay sameeyeen ashiica gaar ahaan waxa weeyaan azaydiya aladiina ra'aynaahum fi lyaman salaada duhur iyo salaada casar inay jamciyaan ayaa caadow ah oo waxaad arkeysaa masaajidka marka salaada duhur laga baxo mid masaajidka sidii istaanka kale duhur duhur duhur duhur oola duhur tukanaysa u baadi doonaya u yeedhanaya iyo mid kaleo ka garab leh alcasr alcasr alcasr alcasr yaa ila tukanaya alcasr yaa ila tukanaya markaa kaasi jamcu takziim baa la idhaahdaa waa jamcin markaa salaada ay jamcinayaan si takziinta iyo qaadka aanay uga carsha carshayn oo intuu duhur iyo casar ba iska tukado takziinta waxa weeyaan camiraya deetana ilaa maqribka ayuu wadaya marka dee kaasoo kale wax banaan maaha oo culimada xataa jamaca noocana baneeyey waxay shardi uga dhigeen anlaa yatakida dalika caadatan inaanu arrintaa caado ka dhigana dee wax marmar xaalado adag oo qofka soo maray uun uu ku beego waxa weyaan waa inay noqoto inaanu caado ka dhigan baabu waqti lcasri salaada casr waktigeedu u baabiya waqaala abu usaama wuxuu yihi can hishaamin min qacri xujratiha iyadoo waxa weeyaan guntii qolkeeda aan qoraxdu ka bixin ay lam takruj ashamsu min qacri xujratiha rasuulku wuxuu casar tukaday iyadoo qoraxdu aanay ka bixin gunta ama barhtamaha gurigii ama qolkii caaisha oo dee xadiidku waa soo socdaa sida waxa weyan caadada bukhaari ay ahaan jirtayna waxay ahayd in xadiidka musnadka uu keeno dabeetana waxa weeyaan mucallaqa lafdiga wax kaga duwan uu ka dambaysiiyo laakiin iminka waa soo horreysiiyey oo xadiidkan soo socda ee musnadka ayaa isagoo mucallaqa uu soo horreysiiyey qala xadaثna ibrahim ibn mundir qala xadaثna anas ibn ciyaadi can hishaam ibn curwa can abihi ana caaisha qaalat waxay tidhi kaana rasuulu llahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay wuxua yusali mid tukada alcasra washamsu xaala shamsu qoraxduna lam takruj aanay ka bixin min xujratihaa qolkeedii bimacnaa weli qolkeedii ay dul taagan tahay oo aanay qoraxdu markaa ka dhaadhicin oo xagga dhicitaanka aanay u dhaadhicine qolkii caaisho weli ay dul taagan tahay marka macnaheedu waxa wey salaada casar wakti hore ayuu tukan jiray qaala xadaثana qutayba qaala xadaثana aleyth can ibni shihaabi can curwa can caaisha ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyh wasalam sallaa waa tukaday alcasra washamsu xaala shamsu qoraxdiina ay daw shams qoraxda iftiinkeediina fii xujratiha qolkeeda weli uu ku jiro dee qoraxdu marka ay qolka dul taagan tahay iyo marka xagga ay u dhacdo ay u daadegto waa kala duwan tahay iftiinka guriga soo gelaya waa kala duwanyi lam yadhar ilfayru oonu soo rogman harhkii min xujuratihaa qolkeeda aanu ka soo rogman oo weli dee qoraxdu marka ay xagga ay u dhacdo ay u dhaadhacdo ayuu harhku soo rogmadaa laakiin hadday weli dul taagan tahay shayga dee shaygu hadh noocaasiya ama caynkaasiya ma yeesho marka hore ayuu xadiidku inoo soo maro waxanu ihi qolka caisho wuxuu isku darsaday inuu ahaa cidhiidhi dee wax yar uu ahaa isla markaana uu gaabnaa shaygaasina inta badan hadh ma yeesho ilaa qoraxdu ay dhaadhacdo oo xaggaa ay galbeedka u dhacda ay u dhaadhacdo marka iyadoo qoraxdu weli aan wada daadegin oo weli aada u sarraysa oo qolkaa yaro gaaban aada moodaysid inay dul taagan tahayba oo hadh badan ba aan u samaynin ayuu rasuulku tukan jiray salaada casr yana fi yani fii awali waqtiha qala xadaثana abu nucaym qala akhbarana bnu cuyeyna can الzuhri can curwa can caaisha qaalat waxay tidhi kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku waxaa yusali mid tukada salaata اlcasri washamsu iyadoo qoraxduna طaalicatn fii xujratii ay daahiraة fii xujratii qolkayga ay dul taagan tahay walam yadhar ilfayu hadhku aanu soo rogman bacdu weli qaala malik wuxu uhi yaxya bnu saciid wa shucayb bni abi xabsa washamsu qabla an tadhar ay qabla an takhruja duhuurkan alkhuruuj baa looga jeeda intaanay qoraxdu ama iftiinkeedu aanu weli ka bixin qolka oo qolka dushiisa dee qoraxdu weli ay taagan tahay marka axaadiistaasi hore ayay noo soo martay waana axaadiisii u daliishaday curwa ibnu zubayr radia allahu canhu markii cumar ibni cabdilcaziis uu kala hadlaayey salaadii dib uu dhigi jiro walaa salaada dib ha u dhigina salaada casar hore u tuko marka axaadiisa hadde wuxuu ka fahmay curwa ibnu zubayr bal caaisha waxay ka fahamtay isaga hortii in salaada casar rasuulku calayhi salaatu wasalaam wakti hore uu tukan jiray oo sida afdalka ay tahay salaada casar in la tukado fii awali waqtiha axaadiida dambena waa ku arki doonaaye marka salaada casar axaadiida tansiisinaysa si cad u sheegaysa waktigeedu goorta uu ka bilaabmaa waa mid aan waafaqsanayn shardiga bukhaari walihaada baa axaadiidan uu deliishaday in salaada casar waxa weeyaan goor hore la tukanayo axaadiida markaa tansiisinaysa si cad u sheegtay salaada casar waktigeedu wati xilliga uu bilaabmayo xadiidka jaabir ayaa ka mida oo ka waramaya imaamata jibriil inabiy calayhi salaatu wasalaam tukintii jibriil rasuulka laba maalmood uu tukiyey si awqaatu salaa uu baro maalintii hore salaada casar wuxuu tukiyey xiinamaa saara dillu kuli shayin milahu markii shay walba harhkiisu uu leegaaday maalintii labaadna waxa uu tukiyey xiinamaa saara dillu kuli shayin milayh shay kasta harhkiisu markii uu ku labalaabmay waxaanu ku yihi alwaqtu maa beyna haadeyn waktigu waa labada inta ka dhexaysa marka salaada casar waktigeedu waxa uu soo galaa marka shay walba harhkiisu uu leegaado iyada oo laga jarayo waxa weeyaan fay-u zawaal iska ilaali fay-u zawaal isaga lagu xisaabin maayo fay-u zawaal waxaa looga jeedaa harhkii isagoo joogo qoraxdu ay suushay ee harsubaxeedkii ka hadhay mararka qaarkood bay dhacdaa hadday qoraxdu jihada junuubka ama koonfurta ay marto harsubaxeedkiio weli aan dhammaan ayaa hargalabeedkuu bilaabmaa qoraxdu waxa weeyaan ay suushaan hadday jihadan shimaalka maraysana waa sidaas oo kale marka harkii subaxnimo haddii taaka iyadoo ay ka harsan tahay zawaalkuu bilaabmo qoraxdu ay suushay oo haddii harka subaxnimo saynu sheegna wuu soo ururaya samada bartankeeda markay taagan tahay ayuu istaagaya marka istaaggiisa laba siyood u dhaca inuu shaygaa gondihiisa uu ku dhammaado taas iyadu ishkaal ma laho harhka dambe bilaabmaya wuxuu noqonayaa hargalabeedkiibuu noqonayaa oo kaasi qofka markuu leegaado casar baa soo galay laakiin mararka qaarkood harhkaasi wuu soo ururaa shaygaa gondihiisa isagoon kusoo dhammaano weli ay wax ka harsan yihiin oo jihada shimaalka uu baxsan yahay ama jihada junuubka ayuu istaagaa oo taaka ay ka harsan tahay ama dhudhun ama in ka yar marka hadhow marka la xisaabinayo qofkan harhkiisu ma leegaaday suu casar u tukado mise ma leegaan harhka subaxnimo intii ka harhsanayd iyo halkii uu ku istaagay waa in laga jaro hadday taaka ka harhsanayd waa in harhkaagu uu ku leegaado taakana dheeraad ay ku noqoto isaga kaa lama xisaabinayo harhkaa isagoo jooga ay qoraxdu waxa weeyaan ay suushay marka waqtulcasri markaas ayaa uu bilaabmayaa waana sida ay ku tegeen ahlulcilmiga badankoodu marka laga reebo abu xaniifa iyo ciddii raacday oo iyagu yidhi waktiga casarku wuxuu bilaabmaa shay kasta harhkiisu markuu ku labanlaabmo waana qowl baatila qowlkaasi oo khilaafsan xadiidka jaabire imaamatu jibriil ka warramaya iyo axaadiidan faraha badan ee soo socota ee ka warramaysa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waktiga uu tukan jiray waxa weeyaan salaada casar salaada casar markaa waktigeeda u dambeeya aakhiru waqtihaa axaadiidu waa ku kala duwan tahay oo xadiidka jaabir waxaa ku sugan in maalintii dambe jibriil rasuulka uu tukiyo shay walba harkiisu maruu ku lamalaamay oo uu yidhi waktiguna labadaa wakti inta udhaxaysa weeye markuu hadhuu kuleegaado ilaa kugu labalaamayo marka xadiidkaasoo kale daahirkiisu waxa weeye qofka mar hadduu harkiisu ku labalaamo walow qoraxdu haba soo jeedee in salaadii casar dee waktigeedu uu baxay xadiid cabdillaahi bni camr ibn lcaas fi saxiixi muslim isna waxaa ku soo aroortay maa lam tasfara shamsu inta aanay qoraxdu casuus yeelan wa fii xadiidi abi muusa alashcari fi saxiixi muslim wagayrihi waxaa isna kusoo aroortay inuu rasuulku insarafa min salaati اlcasri wاlqaa'ilu yaquul ixmarat الshamsu inuu salaaddii casar ka baxay iyadoo ka yidhaahdaa uu odhanaya alale qoraxdii waa casaatay casuus bay yeelatay marka labada xadiidna daahirkoodu waxa weeye mar haddii qoraxdu casuus ay yeelato in waktigii casarku uu baxayba oo intay qoraxdu saafi cad ay tahay oo weli xaya mid nool ay tahay inbuu casar joogaa xadiidka abi hureyrena waxaa ku soo aroortay ilaa qoraxdu ay ka dhacayso salaada casar waktigeedu inuu joogo waman adraka rakcata min alcasri qabla an taqruba ashamsu faqad adraka alcasr qofka salaadii casar ka soo gaadha ragcad ragcad tukada iyadoo weli waktiga aanu bixin walow saddexdii kaleba ha tukada qoraxdu markay dhacday kadiba kaasi salaadii casar mid gaadhay weeye marka xadiidkana dee daahirkiisu wuxuu yahay in salaada casar waktigeedu uu joogo ilaa guruubi shams ilaa waxa weeyaan qoraxdu ay ka dhacayso marka axaadiidtaasee laysu waafajinaya waxaa laysku waafajinaya in la yidhaahdo xadiidka jaabir imaamadii jibriil ka warramaya waktigaasi markaa uu sheegay waa waktu alwaqt اlmukhtaar inaanu casarku kadib dhicin marka harhku uu kugu labalaamo sida mukhtaarka afdalkaaba sidaas shareecadu ay kuu doorto xadiid ibni cumar iyo xadiidka abi muusa alashcariyana waxay tusinayaan waktu aljawaaz manaa wakti salaad laga fadli badan yahay ee qoraxdu casuus yeelatee kuleylkeeda iyo iftiinkeedu uu damo laakiin dee salaadii ay qofka ay ka ansaxayso aanu aafim ama dembiilo aanu noqonayn hadduu waktigaa tukado xadiidkan abu hureyrena de waa ciddii cudurdaar leh oo waa laysku waafaqsan yahay inaanu salaada casar dib u dhigi karin ilaa waktigeeda uu ka harsanaado qadar ragcad la tukadaa oo waajib ay tahay dee ugu yaraan in salaada casar dhammaanteedba ay dhacdo ragcadaheeda oo dhami qabla guruubi shams intaana qoraxdu dhicin ka hor walihaada qofka salaada casar dib u dhiga ilaa qoraxdu ay ka dhacayso oo ragcad markuu tukaday qoraxdu ay dhacdo ama isagoo salaaddii casar weli aan wada tukan haddaanu dee cudurdaar lahayn aafim buu noqonayaa waa kii rasuulku yihi tilka salaatu lmunaafiq yarqubu shamsa xataa ida kaanat bayna qarnay shayطaani naqara arbaca laa yadkuru llaha fiiha aw fiihina ila qaliila marka inta qoraxdu aanay dhicin salaadii casar waktigeedii waa joogaa laakiin iyadoo weli salaadii u wada harsantah ama qayb u harsan tahay haddii qoraxdu ay dhacdo cudurdaar la-aan qofkaasi qof aafima buu noqonayaa oo leh sifo kamida sifaadkii waxa weeyaan munaafiqiinta qaala xadaثana mxamed bn muqatil qaala akbarana cabdullahi wacabdullahi bn mubaarak qaala akbarana cawf can sayaar ibni salaama qaala dakaltu waan galay ana anigi wa abi calى abi barza alslami ayaanu u galay oo saxaabiya faqaala lahu abi aabbahay baa wuxuu ku yidhi kayfa kaana sidee buu ahaa rasuulu llaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi yusalii mid u tukada almaktuubata salaada faralkaa anaa xagga waktiga marka laga eego weye sidee buu u tukan jiray waxaana taa loo daliishaday saxaabigu salaadihii shanta ayuunbuu sheegay witrigu inaanu salaadaha faralkaa ka mid ahayn waana sida jamhuurta ama culimada badankoodu ay ku tegeen faqaala wuxuu uhi kaana waxaa yusalli mid tukada alhajiira macnaa waa salaada duhur waxaana haajirana waa la dhaha alhajiirana waa la yidhaahdaa waana maakudu min alhajri oo atark waayo waktiga ay dhacayso oo alhaajira waa waktu ishtidaadi alxar oo waktiga kulaylku aadka u daraado waxaana markaa hajiira ama haajira loo liana naasa yatrukuuna acmaalahum dadku acmaashooday ka tagaano way hargalaan allatii taasoo tadcuunaha aada ugu yeedhaan al-uulaa ta hore oo waxaa salaada duhur al-uulaa loo yidhi dee salaadaha maalintii ta u horreysa weyi dhinac kale haddii laga eegana dee waa salaaddii u horreysay jibriil uu tukiyey rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam markii ilaahay uu kasoo daba diray si uu u baro wakhtiyada salaada waa salaaddii u horreysay uu tukiyey marka al-uulaa baa la idhaha xiina markaa tadxadu shamsu qoraxdu ay suusho tadxadu waa bimacnaa tazuulu weeyi oo samada bartankeeda ay uga leexato xagga dhicitaanka ay uga leexato walihaada waa riwaayadda muslim waxaa ku timi xiina tazuulu shamsu tadxadu bimacnaa tazuulu inay tabe riwaayaddaasi ay noo cadaysa taana muqtadadeedu wuxuu ama waxaa ka dhalanaya rasuulku inuu tukan jiray salaada door fii awali waqtiha mar allaale markay sidaa u suusho waxaana salaada duhur fii awali waqtihaa tukan kara bay yidhahdeen culimada qaarkood oo fadiilada awalulwaqtiga heli kara uun qof usii diyaar garoobay oo iyadoo aan waxba harhsanaynun dee waktigu uu soo galay oo tahaare iyo sitru lcawra iyo xalaali wixii ay u baahnayd qabla qabla dukhuulilwaqti waqtigu intaanu soo gelin ka hor sii diyaarsadayba kaasuun baa heli kara bay yidhahdeen ahlucilmiga qaarkood waxay dhaheen maya iyadoo waktigu soo galay qof diyaar garoobaa heli kara waayo wax intuu qofku dee dharka xidhanayo weysaysanaya wakti badan maaha oo iyadoo diyaargarowga uu bilaabay markuu waktigu soo galay kadib fadiilada awalul waktiga inuu helaa waa wax dhici kara weeye haddaanu wax kale ku mashquulina asbaabteedu inuu ku mashquulsan yahay axaadiisii marka ibraadka axaadiisii tilmaamaysay in waktiga kuleylku uu daran yahay ilaa qaboonada salaada duhur lala sugo dee xadiidkan daahirkiisu waa khilaafsay oo kaanadu dee asal waxa waa inay faa'iidayso dee istimraar inuu si joogtaa rasuulku duhur u tukan jiray mar allaala marka waktigiisu uu soo galay qoraxdu ay suusho ayaa xadiidkani uu tusinaya marka waa la iswaafajin karaa waa la isku waafajin karaa in la yidhaahdo intii aan xukumka aan la sharciyeyna in qabowga lala sugo mara kuleylku uu daranyay bay sidanay ahayd amaba se waxa weeyaan rasuulku calayhi afdal asalaati watasliim waktiga qabowga ayuu sidan yeeli jiray waktiga qabowga ayuu sidan yeeli ama libayaani jawaas buu sidan u yeelayba in iyadoo xataa qoraxdu aad ay u kulushay ama jawigu aada u kuliya dee layska tukan karo horeynu u tilmaanay amarkii ahaa fa abriduu bisalaa inaan wujuub faa'ideynahayna uu faa'iideynayo istixbaab wa yusalli waa tukan jiray alcasra salaada casarna uma dabeetana yarjicu waa noqon jiray axadunaa midkee ilaa raxlihi gurigiisii buu ku noqon jiray oo ku yaala fii aqsa almadiina magaalada madiina halka u fog washamsu buu ku noqon jiray waxaal ashamsu qoraxdu xayatun ay nooshahay oo kulaylkeedii iyo iftiinkeediiba ay leedahay marka dee inuu salaada casar wakti hore rasuulku uu tukan jiray bay taasi tusinaysa riwaayadkan dambe ayaanay marka ama axaadiidan dambe ayaanay ku caddahay taas wanasiitu waan ilaabay buuhi maa qaala fi lmaqribi sayaar ibnu salaama ayaa hadalkaa iska leh wixii abu barz alaslami salaada maqrib uu ka yidhi waan ilaabay buui wa kaana wuxuu ahaa buuhi yastaxibu mid jeclaada rasuulku an yuakhira inuu dib u dhigo min alcishaa ee alcishaa allatii taasoo tadcuunaha aada ugu baaqdaan alcatama salaaddii waxa weeyaan loo caweynayey ama caweyska wa kaana yakrahu wuxuu kari jiray rasuulku annowma qabla in horteed la seexdo iyo alxadiida bacda in dabadeed la sheekeeyo marka salaada maqrib iyo salaada cishaayo waktigooda axaadiida ka hadlaysa o ay noo soo socotaan wa kaana yanfatilu wuxuu ka bixi jiray min salaati alghadaati salaada subax xiina yacrifu rajulu ninku markuu garto jaliisahu kaag fadhiya wa yaqra' wuxuu akriyi jiray bisitiina lixdan aayadood wa fowqa daalika iyo lixdan in ka ka sarraysa ama ka badan ila almi-ati ilaa boqol uu ka gaadhayo marka salaada subaxna rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu khalas ku geli jiray khalaskuna waa maa tabaqa min dulmati leyl habeenka mugdigiisa waxaa kasii hadho weeye hiimse hiimse oo isagoo qiraa'ada dheerayn jiray haddana uu ka bixi jiray iyadoo weli khalaskii ay wax ka baaqi yihiin ayaa axaadiistu ay tilmaamaysa oo qofka dee kuu dhow ayuunbaad arkaysay marka rasuulku uu ka baxo laakiin qofka kaa fog lama arkahayn oo laa yucrafna min alkhalas waata ku soo arortay dumarka inaan la garanahayn khalaska ama mugdiga weli sii baaqiga awgii قال xdثna cبد اللh بن مسلم عن mالك عن اسحاq بن عبد اللh بن أbي طلح عن أنس بن مالك qاaل kuna نصلي waxaanu ahayn kuwo tukada الcصر ثuma dabeetana ykرج waa bixi jiray aلinsaaن qofka anaga naga mid ilىa bني cمr بني cawf buu bixi jiray bني cمr بن cawfna waa reer qubo weyi oo magaalada madiina de waa ka baxsanaayeen oo halka uu ku yaalo masaajidka rasuulka عalيه الصلاaةu وaسaلاaم iyo dee masjidu qubا aada bay u kala durugsan yihiin manaa haddaad istidhaahdo lugee agtara min saaca ayay kugu qaadanaysaa saacad in ka badan marka riwaayadani ma tafsiilsanee dee riwaayaad kale waxaa ku soo aroortay in loo tegi jiray iyadoo weli reer quba aanay tukan oo weli waktigii dee casarku baaqiyi marka ama in la tegi jiray iyadoo weli qoraxdii ay sarrayso marka taasi waxay tusinaysaa rasuulku alayh الsalatu wasalaam salaada casri inuu tukan jiray fi awali waqtiha kuna nusali alcasra hadal saxaabigu hadduu ha kuna nafcalu kada saasaanu yeeli jirnay sida saxiixa xukmu rafci buu hadalkaasi leeyihi oo wuxuu la xukmiyey xadiidka macru marfuuca ee rasuulka alayh الsalatu wasalaam loo kor yeelay qال xdثna بن مqاتل qال أخبرna cبداللhi qال أخبرna abو bكر بن عثمان بن سهل بن xنayف qال سمعtu waxaan mقلay abا umama yqul leh صلaynaa waanu tukanay mعa cمر بن cabdالعaزيز baanu la tukanay الظهر صaلaadii ظهر ثuma dabeetna khrجna waanu baxnay xatىa dklna ilaa aan u galnay عalى aنس بن mالك marka cمر بن cabdالعaزيز wuxuu ahaa amiirkii madiine ayuu ahaa waktigii الwlيd بن cabdالmلك uu ahaa khaliifada fawajadnaahu aنس baanu hela yusلي الcصر hadda iminkaanu salaaddii duhur ka soo baxnay waxaan u tagnay aanasoo casar tukanaya faqultu waxaan idhi yaa cami adeer maa hadihi salaatu salaadani maxay tahy alatii sallayta taasoo aad tukatay iminka marka adeer dee nasaboo dhow uma ahayn oo ansaar unbay isugu imanayeene waa min baabi alixtiraam wataqdiir waa maadaama uu ka weynaa ixtiraam buu u muujinaya walihaada buuhi adeer qaala wuxu ihi alcasr e hiya salaat lcasri weeye ama hiya alcasr waa salaaddii casr salaada iminka aan ka baxay waa salaaddii casr wa hadihi salaatu rasuuli llaahi salى اllahu alيh wasalam tanna waa rasuulka ilaahay salaadiisa alatii kuna nusali maca taasoo aanu la tukan jirnay macnaa waktiga ayuu rasuulku alayh الsalaatu wasalaam uu tukan jiray salaada casr marka salaada duhur ayaa cumar ibn cabdilcaziiz uu dib u dhigay oo uu tukaday fii aakhiri waqtiha waktigeedii u dambeeyey anas ibnu maalikna salaadii casar ayuu horu soo dhigay oo uu tukaday fii awali waqtiha waktigeedii u horreeyey walihaada markay duhur cumar ibn cabdilcaziiz la tukadeen ay ka baxeen ayaa waxay u tageen anas oo casar tukanaaya marka taasi waxaanu aan sheegay inuu rasuulku saa u tukan jiray marka xadiidku wuxuu daliilu yahay salaada casar in rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu tukan jiray fii awali waqtiha oo sida afdalka ay tahay in la tukado fii awali waqtiha khilaafan lilxanafiya oo salaada iyagu waxa weeyaan dila oo dib u dhiga qala xadaثna abulyamaan qala akhbarana شhucayb can الzuhri qala xadaثanii anas bnu maliki qaal kana rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahi waxaa yusalii mid tukada alcasra washamsu xaal ashamsu qoraxduna murtaficatu ay sarayso oo xagga joog ahaan xayatun ay nooshahay oo dee kulaylkeedii iyo iftiinkeedii weli ay leedahay yadhabu waa tegi jiray addaahibu ka tagaa ila alcawaali buu tegi jiray alcawaali waa alqura alatii xawla almadiina min qibali najdin waa tuulooyinka magaalada madiina ka xigay dhinaca oogada min qibali najdin xaggaa oogada ka xigay ama kuwa ka xigay waxa weeyaan dhinaca tihaama ama xagga gubanka waxaa iyaga la idhahda asaafila marka alcawaali xagga sare asaafilana waa xagga hoose kuwii ku yaalay marka waxaa jiray dee tuulooyin yaryar oo ama deegaamo yaryar oo beereley iyo deegaamo ahaa oo magaalada madiine u dhowaa marka salaada casa rasuulku markuu tukado ayaa qofka naga midii uu tegi jiray alcawaali tuulooyinka fa yaatiihim waa iman jiray waa u iman jiray washamsu murtafaceed weli qoraxdu ay sarayso marka waxaa isweydiin la si aynu uqiyaasno goorta uu rasuulku tukaday salaadii casar cawaalidaasi intay u jireen magaalada madiina wa bacdu lcawaali buu yihi hadalkaa waxaa iskale ibnu shihaab azuhri maxamed ibnu muslim sida riwaayaadka qaarkood sariixku waa mudraj oo min kalaam maxamed ibnu shihaab azuhri wey wa bacdu lcawaalina min almadiinati madiina waxay ka durugsanaayeen calaa arbacati amyaalin afar mayl aw naxwihi marka cawaalidu iskiun uma jirin kuwa ugu dhow madiine usoo xiga afar mayl bay u jireen kuwa ugu fogna waxay u jireen sitata amyaal aw sabcata amyaal sa fi saxiixi muslim ku xusan lix mayl ama toddoba mayl marka lix mayl toddoba mayl shan mayl dee masaafo waxa weeyaan fudud maaha inta casar rasuulka ay la tukadaan ayay haddana lix mayl ama toddoba mayl intay afar mayl ugu yar tahay ayayna ogan jirin haddayadoo haddana iyadoo weli qoraxdii ay sarrayso oo weli ay nooshahay oo iftiin iyo kuleylba ay leedahay ayay halkaa gaari jiren marka taas maxay daliil cad u tahay inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaada casar tukan jiray fii awali waqtiha sida afdalkaayna sidaasi ay tahay qala xadaثna cabdالlahi bn yusuf qala akbarana malik can ibni shihaabi can anas bni maliki qaal kuna nusalii waxaan in tukanaa alcasra salaada casr uma yadhabu waa tegi jiray addaahibu ka tagay mina anaga naga midi ilaa qubaain buu tegi jiray fayaatihim waa u tegi jireen reer quba washamsu murtafaca iyadoo qoraxdu weli sarayso marka qubaana lafteedu cawaaliday ka mid ahay meelaha markaa tuulooyinka magaalada madiina u dhow laakiin ka baxsan meelaha ugu durugsan ayaana waxa weeyaan quba ay ka mid ahayd marka waa min baabi dikri lkhaas bacda alcaam oo marka cawaalida la sheegay qubana la sheegay dee iska hor iman mayso oo qubaa min alcawaali ayay ka mid ahayd baabu ismi man mid dembigii buu baabiyey faatatu lcasru salaada casar ay ka tagtay marka fawaadka wuxuu ku qaaday alimaam الbukhaari raximah اllahu tacala sa meesha kabu ka muuqata khuruuju waktiha min gayri cudrin saasuu ku fasiraya in salaada waktigeedi uu baxo salaada casr waktigeedi inuu baxo cudur daar la-aan weliba dee uu ku baxo waxaana taa cadaynaysa dee ithmi buu meesha sheegay dembi buu sheegay oo qofka tukada salaad iyadoo weli waktigeeda aanu bixin walo waktigii afdalka ahaa haba dhaafabee iyo wakt almukhtaar ha dhaafabee dee athib noqon maayo qofka cudurdaar awgii waktigeeda uu ku dhaafo sida hurdo ama ilowna dee isaguna athib noqon maayo marka bukhaari raximah allahu tacaala fawaadka ama tegitaanka qofka salaadu ay ka tagtay xadiidka lagu sheegay isaga wuxuu ku fasiray inuu y khuruuju waktiha min gayri cudrin qofkaas ayaa dambaabay ahlucilmiga qaarkoodna aladi tafuutuhu salaatu lcasri markay fasirayaan waxay idhahdeen macanaa waxaa soo gelaya dee qofka ay cudurdaar ku dhaaftaiyo ka kale labadu waa soo gudagelayaan iyo ka waktigeedii uu dhaafo ee tukadayada waktigeedu uu baxay iyo ka waktigii afdalkaha kadib dhiga labadu waa soo gudagelayaan laakin dee midna wuxuu noqonayaa aathim kan waktigeedii ka saaray cudurdaarlaan aathim buu noqonayaa kan kale waktigeedii ka saaray cudurdaar awgii ama waktigeedii aan ka saarine fii aakhiri waktihaa tukaday aatim noqon maayo laakiin isaga laftiisu wuxuu noqonayaa mid khayr uu dhaafay oo ay mudan tahay inuu ka murugoodo khayrkaasi dhaafay waxa weeyaan weydaartay qala xadaثna cabdالlahi bnu yuusuf qala akbarana malik can naafic can ibni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama qaala wuxuu ihi aladii ka tafuutuhu ay dhaafayso salaatu lcasri kaanama waxaabaad moodaa ama uu ka dhigan yahay wutira in isaga laga faramadhnaysiiyey ahlahu reerkiisii qaraabadiisii wamaalow xoolihiisii oo isagoo quri waxa weeyaan uu ka soo hadhay oo reerkiisi iyo xoolihiisiiba uu waayey marka haddii dee salaada casar waktigeedu uu ka saaro cudurdaar la-aan manaa wuxuu xagga dee murugada iyo dhibaatada ku dhacaysa qofkaasi ayaa uu la mid yahay amase uu shabaho dee tashbiih waa min bacdi lwujuuhi dhinac walba maaha dhinac walba iskama shabahaani oo ka xoolihiisii iyo reerkiisiina dadkiisiina la-ay xoolihiisiina la qaaday laba dhibaataa ku kulantay dhibaatada koowaad oo ayn waxa weeyaan dee uu waayey dadkiisii iyo xoolihiisii iyo dhibaato kaleoa inaanu weli aargoosan oo warwarkii aargoosig iyo saad u aargoostaa kaasina uu hayo markaa kana laba dhibaataa ku kulmayso oo waktigii dee fadliga lahaa oo dhaafay iyo waxa weeyaan dee iyadoo uu dambaabay marka kamu lithmi iyo kamu faqdi thawaab baa ku kulmaya dhinacaasuu ka shabahaa qofkaasi xoolihiisii iyo dee reerkiisiiba dadkiisiiba laga qaaday ee faramarnaanta ka taagan marka arrintani salaada casar bay ku gaartay mise salaadahao dhamiba dee waa sida sida saxiixa arrintani salaada casar ayay ku gaar tahay oo taasina waxa ay markaasi tusinaysaa salaada casar fadiilo gaara oo ay leedahay waana ka ilaahay yihi xaafidu cala asalawaati wasalaati alwustaa waana salaada casar sida saxiixeynka ku taalla oo rasuulku shaqaluuna can salaati alwustaa buu uhi salaada casar baana itaa ay ka mashquuliyeen marka waxaa xadiidka laga qaadanayaa adduunyadu siday u xaqiran tahay oo qofku u waayey wax alaalo wuxuu xoolo lahaa iyo wax alaalo wixii ehel uu lahaa waxaa la mida xagga murugada iyo dhibaatada salaada casaroo qura oo dhaafto marka camalka yari inuu in fara badan oo adduunyada ka mida uu ka qiimo badan yahay baa laga qaadanaya xadiidka oo adduunyadu ay tahay shay aada u xaqiran waxaa laga qaadanaya salaada casar qofku inuu ka dadaalo inay dhaafto oo ku dadaalo inuu tukado fii awali waktihaa inuu tukado oo kolleyba mar haddii salaadii casar ay dhaafto fii awali waktihaa uu tukan waayo ama waktigeedii ha ka saaro cudurdaar ha uga saaro cudurdaar la-aan ama fii aakhiri waktiha ha tukado kolley waa qof ay wax ka dhiman yihiin oo haddii gaar ahaan iimaan uu leeyahy arrintaa ka warwaraya oo dareemaya de inuu fadli dhaafay iyo khayr baabu man mid buu ubaabiyey taraka ka tegay alcasra salaadii casar ka tegey macnaan tukan qaala xadaثana mslim ibn ibrahim qala xadaثana hishaam qala xadaثana yaxya bn abi kaثiir can abi qilaaba can abi اlmaliix qaala kuna waxaanu maca burayda fii gazwati waxaanu ku jirnay duulimaad fii yowmin maalin baanu ku jirnay dii kaymin daruur leh faqaala daruuru saaxiibu faqaala wuxuu uhi bakiruu u degdega bisalaati alcasr maanaa goor hore tukada salaada casr aniya idin dhaafin dee inta daruurahan iyo waxaan aad isku hadlaynaysaan marka waxaa laga qaadanayaa in salaada casar la ilaashado gaar ahaan waktiga daruuro iyo waxyaaba lamidii ay jiraan oo dadka qaarkood si ay isu leeyihin weli dee qoraxdu ma dhicinay oo daruurahaasay ku jirta ay isu leeyihin dee waktigu uu ku dhaafi karo marka ma iyada oo in waktigii la gaadhay weli aanay caddaan baa la tukanayaa la iyadoo daruura ay jireen haddana in qoraxdu mararka qaarkood dee ay muuqatay oo bureyda uu arkay qoraxdii oo muuqatay waktiga casirka ay gaadhay waa xadiidku ixtimaalaa ama arrintan inuu ku bineeyey bilijtihaad ila saacadiyo waxba ma isticmaali jireen saxaabadii haddii waxa weeyaan qoraxdii daruur ay gasho oo ay sooba bixi weydo dee waa in la ijtihaado oo dadaal lagu bixiyo sidii loo garan lahaa in waktigii casarka ay gaadhiyo in kale si aanu casarku dadka u dhaafin fa ina nabiya sala allahu calayhi wasalam maxaa yeelay rasuulku qaala wuxuu uhi man tara qofka ka taga salaata alcasri faqad xabita waa buray camaluhu camalkiisii ayaa buray marka waxaa daliishaday xadiidkan qolooyinka dadka ku gaalaysiiya macaasida gaalnimada ka sokaysa alkhawaarij wa gayruhu oo waxay la mid tahay waman yakfur bilimaani faqad xabita camaluhu markaa mar haddii la dhaha qofka camalkiisa abuura bimacnaa waa gaaloobay wey culimada markaa taariku salaadka gaalaysiinaysa laftooduna waa daliishadeen gaar ahaan qolooyinka salaad qura hadduu ka tago aaminsan inuu gaalayo sida isxaaq ibnu rahaweye oo yihi qofka salaad qura ka taga xataa yakruja waktuhaa fahuwa kaafir salaaddii casar buu iska daayay cudurdaar la-aan ilaa gabalku uu ka dhacay waa gaal walow salaadihii afartii kaleba waktigooda ha tukade isxaaq ibnu rahawaya ayaa oo saaxibu imaami axmed ayaa madhabkiisu saasi u ahaa xadiidkanaa ka mid a adiladooda laakiin culimada badankoodu waxay yidhaahdeen gaar ahaan culimada qabta markaa taariku salaadku inaanu kaafir ahayn ama tarkiga lagu gaaloobaa inaanu ahayn in salaad qura laga tago uu yahay dee tarkiga mutlaqa inaan lababa tukanba waxay markaa yidhaahdeen maya ee camalkani mar haddaanu kufri ahayn ma burinaayo qofka camalkiisii oo dhan aayaddaana taasi mafhuumkeedu utusina waman yakfur biliimaani faqad xabita camalu oo qofka iimaankii ka gaalooba uun inuu camalkiisa oo dhami buriya aayad utus mafhuumkeedu waa maxay qofku mar hadduu weli iimaan leeyahay oo iimaankii aanu qalbigiisa ka bixin inaanu camalkiisu wada burahayn oo kufriga iyo gaalnimada ayuunbaa burise bay yidhaahdeen camalka qofka oo dhan lain ashragta layaxbaطana camaluka walatakunana min alkhaasiriin iyo waman yakfur biliimaani faqad xabita camaluhu waayo xadiidkan haddaba sidee la odhanaya ha xadiidka ama waa in sababta la awiyo la ha sababta uu salaada casar uga tegay waa marka ay tahay juxuud inuu waajibnimadeeda firsan yahay amaba se dee imtinaaco salaadda inay waajib tahay waa qirsan yahay laakiin wuxuu leeyahy aniga layguma lahaa ama waa istikfaaf buu ku sameynaya istihzaa waaba quurhsanayaayoo waa yaraysanaya arrinkeeda laakiin taa dee fahamka saxaabiga ayaa meesha ka saarayo dadka saxaabigu uu la hadlayay xadiidkani u daliishaday dad salaada waajibnimada diidanaa iyo kuwa salaada arrinkeeda yaraysanaya toona ma ahayn ee daruurtaasi inay sabab ugu noqoto in casarka uu dhaafo ayuu uga nasteexeynayo markaa uu kala talinayay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waa in la awilo waxaa la awilayaa yanaa xubuudka ayaa la awilaya faqad xabita camalu maxaa looga jeedaa waxaa qaarkood a yidhaha waxaa looga jeedaa min baabi azajr weeyi maqsuudkumaa qofka camalkiisa inuu buray qofka ayuun baa camalkan ama ficilkaa in salaadii casar uu ka tago ilaa waktigeedu uu baxayo laga didinaya oo laa yazni zani wahuwa muumin ayuun buu la macnayahay bay yidhaahdeen oo dee xadiidkaa macnihiisu ma aha qofka zinaystaa inaanu muumin ahayna gaal uu yahay kana saasoo kale macnihiisu ma aha dee inuu waxa weeyaan camalkiisii oo dhami wada buray macnaa wuxuu shabahay kii camalkiisu waxa weeyaan uu buray buu shabahay ama camalkiisii inuu bure ayuu ku dhowaaday ama camalkiisii xabita camaluhu ay naqasa camalu weeyaan macnuhu almuhim aqwaashaasoo dhan waa la yihi waxaanad moodaa sida daahirki inay tahay maadaama alqaacida sharciya ay tahay waxaa camalka qofka oo dhan wada buriyaa inuu gaalnimada un yahay in la idhaha faqad xabita camalu waxaa looga jeedaa camalkii maalintaa uu sameeyey ayaa waxa weeyaan buray camalkiisoo dhan wada buri maaye camalkii maalintaasi uu sameeyey ayaa buray walaa shaka waxa weeyaan in salaada oo waktigeeda laga saaraa ay tahay dembi weynse xadiidku uu tilmaamayo oo shareecadu dadka ay ka zajrisay ama se ay ka didisay marka dadkana waa in sidaa loogu iطlaaqa rasuulku calayh الsalaatu salaam uu iطlaaqay marka arrintaa laga waaninayo oo dee tafaasiishan iyo ta'wiilaadkan marka masalada cilmiyan looga hadlayo ayaa la gelaya lakin dadka marka la waaninayo man taraka salaata اlcasr faqad xabita camalu baa la odhanay suu rasuulku ba yihi alayh الsalatu asalaam qofka salaada casar ka taga camalkiisu waxa weeyaan waa buray arrintanina sida muuqata waa arrin ay la gaar tahay waxa weeyaan salaada casar ay la gaar tahay taasina waxay tusinaysaa fadiilo ay dheer tahay salaadaha kale wallahu aclam waxka bilahi towfiq salى اllahu alى nabiyina mxamed